galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha oktoobarna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan wariyihii sacuudiga ahaa ee la waayey iyo weliba siyaasadaha ka dhashay dalkan soomaaliya qar iska tuur siyaasad arrimo dibadeed baa dhibaatadan hadda uu ku jiro u sababay waxaan xusuusanaa annagoo dagaal ku jirna toddobaatameeyadii in marna nato la aadi jiray marna la aadi jiray sofiyeed oona dowladda si xikmad leh aysan arrintan u maamulin siyaasadii looga guuray maraykanka oo loo gaaray soviet union oo allaha u naxariistee ra-iisul wasaare cabdishiid cali sharmaake uu hogaaminayay waa lagu najaxay ciidamadii aad aragto seven seven oo kuwii la baxay libaaxii africa ayaana ka dhalatay waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan v o e da oo wariyaasheeda qaar ka mid ah tababar ugu soo gebagabaysay magaalada addis ababa
eritrea and Ethiopia and train them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheenna Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaanna waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan soddon iyo toddoba sannadood ka hor ka tegey.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha qaybta afrika ee v o e da nugisa mangashe goordhow ayaad warbixin ku maqli doontaan waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
booliska dalka turkiga ayaa maanta ka bilaabay keymo ku yaala duleydka koonfureed ee magaalada istanbul howlgal ay ku baadagoobayaan meydka saxafiga u dhashay sacuudiga jamaal kashegji kaas oo la rumaysan yahay in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay istanbul saraakiil ka tirsan ciidamada booliska istanbul ayaa sheegay in baaritaano ay ka wadaan kaynta belgrad iyo qeybo ka mid ah magaalada yalova oo shan iyo sagaashan kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan istanbul dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawus olu ayaa beeniyey in maraykanka ay la wadaageen cajalad maqal ah oo muujinaysa sida uu u dhacay dilka la tuhunsan yahay in saxafiga loogu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul qaar ka mid ah qalabka warbaahinta ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo la dhageysiiyey cajalada maqalka ah ee laga hayo kiiska wariyaha intii lagu guda jiray booqashadiisii uu toddobaadkan ku tegay dalka turkiga bombeyo waa uu beeniyey inuu maqlay ama arkay ama uu helay qoraal ku saabsan dilka wariyaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna khamiistii sheegay in ay u eg tahay inuu dhintay wariye jamaal waxaana uu intaasi raaciyey in ay jiri doonto cawaaqib aada u xun haddii ay caddaato in sacuudigu uu ka dambeeyo guddiga doorashada dalka afghanistan ayaa muddo toddobaada dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka gandahaar kadib markii la dilay laba sarkaal oo ka mid ah ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa ka mida taliyihii booliiska gobolka gandahaar genaraal cabdiraseeq oo khamiistii lagu dilay toogasho ka dhacday intii lagu guda jiray booqashada jenaraalku uu ku marayey ee ciidamada maraykanka ee dalkaasi afghanistan ku sugan jenaraal rasiq waxa uu dhowr jeer oo hore ka badbaaday dhowr weerar oo ay taalibaan ku doonayeen inay khaarajiyaan waxaana ka mid ahaa weerarkii lagu dilay madaxii hore ee sirdoonka gobolkaasi gandahaar sidoo kalena saddex askari oo maraykana ayaa weerarkan lagu dhaawacay hase haatee waxaa ka badbaaday genaraal scott miller oo ka mid ahaa saraakiisha maraykanka ah oo isagu ka badbaaday weerarkan xilli uu ku sugnaa guriga barasaabka amaba guddoomiyaha gobolka kandahaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan halkaasi kulan uu uga socday
iimaylo dhowaan ay dowladda sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne donald trump uu si toos ah u farageliyey qorshaha f b i da ay ku dooneysay in ay xarunteeda uga rarto magaaladan washington oo ay geyso duleedka magaalada taas oo ahayd qorshe soo socday muddo dheer guddiga dimuqraadiga u qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimeyladaasi khamiistii waxay ku tilmaameen ficilada trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iidaysiga danaha iskhilaafsan sababtoo ah hoteelka trump uu leeyahay ayaa ku yaala kasoo horjeedka xarunta f b i da ee wadada pennsylvania avenue ee magaaladan washington sharci dejiyaasha ayaa sheegay in madaxweyne trump uu had iyo jaraalaba isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha f b i da maadaama hadda isagaoo madaxweyne ah uusan sidaasi samayn karin waxa uu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka f b i du ay ka guureyso ee magaaladan washington
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu ciidamada milatariga u diri doono xuduudka ay wadaagaan maraykanka iyo mexico ee dhinaca koonfureed ee dalkan maraykanka sida uu sheegayna haddii mexico ay joojin weydo waxa uu ugu yeedhay xadgudubyada ay ku samaynayaan ammaanka maraykanka baabuur kolonyo xidhiidhsan oo ay saaran yihiin dad gaadhaya saddex kun oo qof ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada san pedro sola oo ku taala dalka honduras kuwaasi oo ku wajahan mexico si ay ugu soo gudbaan dalkan maraykanka oo ay qaab sharci daraa uga soo galaan madaxweyne donald trump ayaa ku eedeeyey wadamada koonfurta maraykanka ku yaala in ay ka yimaadaan waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogooyin dembiilayaal iyo tahriibayaal waxaana uu ku baaqay in xalku uu yahay oo keliya in la joojiyo xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeyo ayaa ku sugan dalka mexico isagoo jimcahan maanta ana kulan la yeelanaya madaxweynaha dalkaasi mas-uuliyiinta dalka mexico waxay sheegeen inaanay mexico u ogolaan doonin dad kooxa iskula socdaa inay ka soo gudbaan haddii dadku ay yihiin qof qof la baari doono baasaabooradooda iyo weliba sharciyada kale ee ay ku safrayaan sida fiisaha ama dalku galka
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tababar ay v o a magaaladaasi ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socday laanta afka soomaaliga iyo xarumo dhowr luqadood ah oo kala duwan oo ka tirsan v o a da warbixintan waxaa adis ababa kasoo diray waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle tababarkan oo soconaya muddo shan asho ah ayay v o ada u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada jabuuti kenya soomaaliya iyo eritereya v o ada ayaa qaadatay wariyaal cusuba ku hadla afafka amhaariga soomaaliga tigreega iyo oramada wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadidda tiknolojiyadda casriga ee warbaahinta maanta sagaan mustafa waxay ka socotay v o ada laanteeda afka soomaaliga waxayna ka timid magaalada hargeysa waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddadii shanta casho tababarkaasi waxyaabo aada u tiro badan ayaynu ka baranay oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida sidii loola jaanqaadi lahaa sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa sidii maxaan idhahdaa itigiska saxaafadda hore weynu u naqaanay laakiin qaabka inagu local baynu runtii iska hayno dee wadankii baynu ka nimid laakiin siday saxaafadda caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay waxyaabo aada u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan bulshadeenana waynu ku anfacaynaa ayaynu ka baranay tobabarkani askandar fayruu oo loo qaatay v o a da qaybteeda amhaariga ayaa u sheegay v o a soomaali in tababarkan wax badan uu ka faa'iiday
waa tababar casriya oo dhinacyada dijitaalka ah dhinacyo badan ayaanu ka faa'iidnay waa tababar saxaafadeed aanu wax kaga barannay adeegsiga qalabka casriga ah waxaa kaloo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay inaan la sheekaysanno tifatirayaasheenna iyo agaasimaha qaybta afrika ee v o a da ninguso mangeshe oo ethoobiya ku soo noqday toddoba iyo soddon sannadood kadib waxaana hadda fahansannahay waxa ay tifatirayaasheenna washington naga filan karaan agaasimaha v o e da africa noguse magisha ayaan weydiiyey ahmiyadda tababarkan uu lahaa suxufiyiinta laga kala keenay shanta wadan I think this is the first time we brought uh, journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea, and Ethiopia and trained them here together. For me, also, it's uh, al- almost 37 years ago. I left the city.
waxaan u and I came malaynayaa back.
inay So tahay markii ugu it's like horreysay a ee aan big meel welcome isugu for me.
keenno So wariyaasheenna it's really soomaaliya means a lot.
eritrea We brought jibuuti all of you ethoobiya here to iyo train kenya to multi- ani ahaanna waxay ii ahayd markii ugu horreysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan soddon iyo toddoba sannadood ka hor ka tegey waa guryo noqosho weyn macno badan ayay igu fadhisaa waxaana dhammaantiin halkan idiin keennay inaan kor ugu qaadno xirfaddiinna qaybaha kala duwan ee saxaafadda gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha telefishinka iyo warbaahinta bulshada waxaa kaloo i dhiirigelinaya runtii nafhurnimada qaar idinka mid ah oo aad ku jirto cabdulqaadir adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata laantan afka soomaaliga waxaa la furay sanadkii labada kun iyo toddobadii waa kow iyo toban sano jir un ma badna kow iyo tobankaa sana laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay geeska afrika idinkoo tartan la galay laanta afka soomaaliga ee b b c da oo nus qarni iyo ka badan soomaalida la hadlaysay dhinaca kalena wariyaasheenna etoobiya hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana rajaynaynaa in wariyaasheenna halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadidda dhismaha hay-adaha dimuqraadiga ah dib u heshiisiinta iyo horumarka In 11 years, you have made it one of the most popular. I've tried- competed with BBC, who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
v o e da ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhaca gobolka gaar ahaana wadamada ethoobiya eritereya cabdulqaadir okey v o e adis ababa
hay-adda cuntada adduunka qaabilsan ee w f p ayaa ka digaysa in isbedelada cimiladu ay saameyn xun ku yeelanayaan wax soo saarka beeraha iyo awoodda dadku uu u yeelan karo in ay helaan dhowni ay quutaan w f p ayaa saadaalinaysa in koror baaxad leh oo dhinaca baahida dunidahi ay soo wajahdo haddii aan tallaabo laga qaadin sidii loo yareyn lahaa arrimahaasi wariyaha v o eda liisa shaleyn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jineef waxaana soo koobaya ibraahim xasan daandurey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ayaa waxa ay ka digaysaa in horumarka ilaa ay hadda laga sameeyey la dagaalanka gaajada ee dunida inuu yahay mid gaabis ku jira hay-addu waxa ay sheegtay intaasi ay ugu wacan tahay colaadda oo meelo badan siyaaday iyo isbeddelka cimilada sii kululaanaysa oo iyada lafteeda sababtay masiibooyin ay ka mid yihiin daadad duufaanno iyo dhulgariiro markii ugu horreysay muddo toban sannadooda ayaa w f p waxa ay sheegtay in tirada dadka ay daashata gaajada iyo cunola'aanta ay meel sare gaartay w f p waxa ay sheegtay sannadkan in siddeed boqol iyo kow iyo labaatan milyuun oo qof inay gaajo la seexdaan tiradaasi oo kow iyo toban milyuun ka badan intii ay ahayd sannadkii tegey garnard laganda waa madaxa xafiiska cimilada iyo masiibooyinka ee w f p waxaana uu sheegay in tirada masiibooyinka lagu xiriiriyo cimilada inay kordheen in ka badan labanlaab tan iyo sagaashameeyadii waxaana uu leeyahay masiibooyin dhinaca cimilada ah inay ku qasbayaan dad badan inay guryahooda ka cararaan taasi oo sii kordhinaysa gaajada dunida laganda waxa uu u sheegay v o a in xaaladdu ay kasii darayso iyadoo heerkulka duniduna uu sii zaa'idayo We are projecting that with a two degree warmer world, we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
waxaan u diyaargaroobaynaa duni laba jeer ka kulul sidii ay sannado ka hor ahayd waxaan arki doonnaa boqol siddeetan iyo sagaal milyan oo qof oo xaalad cunno la'aan ay la soo darsayso marka la barbar dhigo halka aynu maanta joogno marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo wakhti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo wakhti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada cimilada sii kululaanaysa So there is a very, very strong argument for early and decisive climate action.
macluumaadka sanadkan ee dhinaca cunnada iyo nafaqada oo ay soo ururiyeen lix hay-adood oo kuwa qaramada midoobaya ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha iyo waxyeelada soo gaartay habkii soo saarka cunnada iyo masiibooyinka ka dhashay ee abaaraha oo badankood ka dhacay afrika laganda waxa uu sheegay in tirada dadka cunno la-aanta ay la soo diristay sababo la xiriira cimilada gaar ahaanna daadadka iyo abaaraha inay sii korortay gaar ahaan afrika iyo ameerikada koonfureed wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadaallo laga sameeyey eshiya ay hoos u dhacday gaajada gobolka laakiin haatan dadaalkaasi uu u muuqdo mid gaabinaya ibraahim xasan daandurey ayaa soo koobayey warbixintii wariyaha v o eda liisa shalaan ay ka soo dirtay magaalada jeneva
haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasho ibraahim aadan
kulanta wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya ku taageertay dowladda sacuudiga tallaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii ka soo horumartay haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaannu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocana oo ay u fidiso dowladda sacuudiga waxaa dooda igala qaybgalaya axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda al azhar ee dalka masar ambasador maxamed xuseen owliyo oo horey safiir uga soo noqday dhowr dal oo afrika ku yaalla oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka alberta ee dalka kanada hase ahaatee inta aanan u gelin doodda waa kan waryaheenna xuseen cismaan saxnuuni oo warbixintan ku eegaya go-aankii taageerada ahaa ee dowladda soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda sacuudiga mahadsanid caasha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada sacuudi arabiya xili ay taagan tahay xisad ka dhalatay wariya jamaal khashuqji oo u dhashay dalka sacuudi arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi turkiga dowladaha reer galbeedka sida maraykanka iyo ingiriiska oo muujiyey inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye jamaal khashuqji ayaa weli ka dhur sugaya dowladda turkiga inay keento caddeemo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbul dowladaha reer yuruba sida jermani faransiiska iyo holand ayaa qaadacay shir maalgashi ah oo sadexylabaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka bisha oktoobar ka dhacaya magaalada riyaada ee dalka sacuudi arabiya kaasoo uu shurgudoominayo dhexal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye jamaal khashuqji lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi turkiga iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan ayaa haddana xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan gambashada lahayn u taageeray dowladda sacuudi arabiya haddaba go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada sacuudi arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxaa inoo faahfaahinaya maxamed buley maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe waxay ku xirantay arrintani halka ay ku dambayso baaritaanada warihii la dilay jamaal khashuqji haddii ay sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladanu ka dhammaato soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha sacuudiga wakhtigan la saftay arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in soomaaliya iyo maamulka hadda soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca qatar iyo turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn ee ay tahay dowlad waxa weye u madax bannaan siyaasadeeda arrimaha dibadda cidda ay iyadu marka u aragto inay masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weye xiriirla leh marka si guud mar walba waxa weye sacuudigu waxay u tahay maantay dee waa wakti ay uga baahi badan yihiin in la garab istaaga ma jirto soomaaliyana waa garab istaagtay soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha u dhexeeya dowladaha khaliijka inkastoo lagu eedeeyey inay si hoos ah u taageertay xukuumadda dooxa haddaba xamse cabdilaahi cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani masar ayaan weydiiyey saamaynta go'aanka soomaaliya ay ku garab istaagtay sacuudi arabiya uu ku yeelan karo xiriirka soomaaliya ay la leedahay dowladaha qatar iyo turkiga wallaahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan siyaasad ahaan soomaaliya qaabki halkii ay ka taagnayd qaamkii ay ka taagnayd firaaca ka dhexeeya dowladaha carabta waxay wax weyn bay u taraysaa baan aaminsanahay sababto a dowladda soomaaliya markii hore daraf bay ahayd hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd kasoo yaro go'day oo meel dhexa ay timi markii hore sidaad ogsoon tahay waxa meesha isku haystay imaaraadka iyo sacuudiga oo dhinaca iyo dowladda qatar iyo turkiga oo dhinaca dowladda soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go-aan xiyaad ahoo dhexdhexaada qaadanayso hadda inteedan wada ogsoonahay dhinac bay go-aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaadka laakiin haddana dhinac bay la safnayd hadda marka waxaad moodaa in halkii dhinaca ay kala safnayd dabaya turkiga ay kasoo degtay oo meel dhexa ay timi sacuudiga iyo imaaraadka dagaalka tooska iyo firagelinta tooska ee qaawan ku hayay soomaaliya inay ka dhimaan dhanka kalena waxaa dhici karta in turkiga iyo qatar iyaguna ay go-aano ka cadhaysinaya qaataan laakiin ilama aha inay dhacayso oo waxaad moodaa turkiga iyo qatar inay xagga noocan ma tafkiirka kaga yara wanaagsan yihiin sacuudiga iyo iyo iyo imaaraadka marka arrimahaasi laga soo tago xeeldheeryaasha soomaalida iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa rumaysan in dowladda turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka soomaaliyeed sannadihii ugu dambeeyey axmed cabdilaahi faarax oo ah aqoon-yahan wax ku bartay jaamacadda ashar ayaa sharxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda ankara ay u samaysay dalka soomaaliya turkiga waxaan ogsoonahay inuu yahay dowladda keliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay dowladda ugu horeysay kaalmooyin muuqda oo la arki karo eerabooro la dhisay wadooyin la dhisay maxaanku irahdaa cusbitaallo cusbitaalka weyn ee xama ku yaala waxaa kaleeto oo maxaanku irahdaa aanan indhaha laga qarsan karin inay had iyo jeer ina gacan ina dheeg taagan yihiin oo ardaydeeni dalka gudihiisa iskool ugu dhigaanin minxooyin siiyaan waxaa taasoo kaleeto misna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka bayna ku tababaraanin dowladda sacuudi arabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka soomaaliya haddana soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba-an ay kala kulmaan maamulka sacuudi arabiya maandeeq maxamed cali oo ah hooyo soomaaliyeed oo ka soo guurtay dalka sacuudi arabiya oo haatan degan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatada soomaalida ay ku qabaan waddankaasi wallaahi aada iyo aad ayaan uga xumahay go-aanka dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadatay arrinta sacuudiga ay ku taageertay sacuudiga waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii sacuudiga ay kusoo rogtay inay bixiyaan ganaaxa ciqaamada haddii ay dib usoo saaran waayaan waana kasoo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolay dalka masar sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxaa weeye dowladda sacuudiga marnaba dadka shacabka soomaaliyeed ma soo dhoweynin laga soo bilaabo ninety onkii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini-aadinimada ka baxsan islaamnimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiyo inay ku guraan dadka soomaaliyeeda meesha naf ula cararay iyada qaar ay tarxiilka dadka ku sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo si kastaba ha haatee go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada sacuudi arabiya xili weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya jamaal khashuqji ayaa xeeldheeryaasha qaar ku fasiray go-aan diblomaasiyadeed oo wakhtigiisa ka soo hormaray xili weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi turkiga xuseen saxnuuni v o a qahira mahadsanid saxnuuni mar kale ayaan soo dhoweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aal ah bal sidaad u aragtaan go-aanka ay dowladda soomaaliya ku taageertay dowladda sacuudiga waxaan ku bilaabayaa axmed maalin axmed walaal casho waa mahadsan tahay dabcan arrinta dhacdadii xanuunka badnayd ee weliyihii sacuudiyaanka ahaa ee lagu waayey dalka turkiga waxay ahayd arrin aada u xanuun badan oo ummad adduunyada dhan ay macnaha mawqif xanuun badan la ahaa laakiin waxaa la yaab noqotay go-aanka dowladda soomaaliya kasoo baxay oo ku aadanaa in sacuudiga ay yidhaahdaan waxaan u muujinay taageero marka ani waxaan u arkaa go-aankaasi inkastoon turkiga lasoo hadal qaadin haddana wuxuu u ekaa go-aan aada moodid in la yidhi dowladda soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo la yidhi macnaha soo saara hadalka si aad ugu garab istaagaan inay inay ku taageeraan maxaad tidhaahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay inay waxtar u muujiyaan ama sacuudiga garab istaag u muujiyaan xaaladda ay ku sugan yihiin oo aan u malaynayo ayagu inay isgeliyeen kolley sababtoo ah dhibaatadan uun cid kale sacuudiga banaanka uga soo duushay ma jirto marka ani waxaan u arkaa go-aan aada u macnaha loogu degdegay markii dhinaca waktiga la fiiriyo labada wadan ilaa hadda turkiga iyo sacuudiga wax dhibaato ah weli oo dhinaca diblomaasiyadda ilaa hadda dhex mara ma jirto arrintan waa arrin baaritaan ku maqan marka dowladda soomaaliya wax ku dedejiyey inuu go-aanka hadda qaadato tiraa sacuudigan taageero u muujinaynaa waa waa arrin la isweydiinayo oo la fahmi la-yahay marka aniga waxaan u arkaa inay tahay arrin aan aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saan oo kale u dhacday oo go-aamo deg deg ah waddamo ama xiriirka loogu goynayo ayadoo sacuudiga iyo wadamada khaliijka lagu taageerayo ama go-aamo la iska soo saaray oo oo aan in badan laga fiirsan marka intaas un bay qayb ka tahana malaynaya anigu aad baad umahadsantah axmed ambasador awliye dhinacaaga maxay kula tahay waxa weeye waxay ahayd tallaabo aada iyo aada u fiican waayo toddobiyo labaatan sano dal burbur ku jiray maanta haddii south sudanna ciidamo u dirayo sacuudi carabiyana uu taageerayo hadda ma waxaa la rabay in aanaan jirin inaad jirto ood wax taageerto ma ma waxaa laga door bidayaa inaadanba jirin wax haba yaraatee turkish iyo sacuudi dhex taaganna ma aha xiriir aada iyo aada u fiican baa ordigan iyo boqor salmaan ka dhexeeya haba yaraatee ordigan kama hadlin waana ogtihiin nin outbox inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay islaamka afhayeenkii islaamkaba ordigan uu yahay haba yaraatee arrintaasna kama hadlin baaritaan baa socda baaritaankaasa la sugaya waa tahan bastor awli aad baad umahadsan tahay waxaan isla sidoo kale isla su-aashaasi siinayaa xasan aadan hoosow hoosow maxay kula tahay go-aankan ay dowladda soomaaliyeed ku taageertay dowladda sacuudiga dhinacaaga waad mahadsantihiin dhammaantiin nacaasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix marka waxaa afar tiirarba ugu weyn oo dhowridda muwaadinka faa'iido dhaqaale mabaadi' la difaacdo iyo sharafta dalka marka dowladda soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dowlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan waxaa muhiima inay ka fikirto qaabka ay dal dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan karo run ahaantii waan dhegaystay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya b o a waraysiga ay la yeelatay sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin annaga haddaan nahay soomaali waxaan ka mid nahay ururka jaamacadda carabta sida hadda la sheegay ururka jaamacadda carabta dowladihiisa dham inta badan waxay soo saareen bayaano laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda sacuudiga taageerayaan laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay weriyahan baaritaanka socdana ay sugayaan laakiin haddaad akhriso warqadda dowladda soomaaliya ay soo saartay waxaa ku qoran waxaan kasoo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda sacuudiya iyo dhammaan dhagaraha dowladda sacuudiga hadda loo maleegayo baan kasoo horjeednaa hal sadar oo warqadaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin weriyahan waxaa ka mid ah imaaraadka oo dowladda sacuudiga kor iyo hoos la safan iyo dalka lebnaan oo ra-iisul wasaaraheeda iyo dowladda sacuudiga toos u maamusho marka annaga waxaan nahay dal madax bannaan shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo marka haddaad u fiiriso caashahay siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shaksiyan ma ogi shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynaya inaysan ogeyn haddaad kasoo qaado sacuudiga haddaan u taageernay islaamnimo turkiba sidoo kale maraykan baa cunaqabateyn saaray oo arrimo dhaqaalo aada u falxun baa ku dhacay dowladda soomaaliya kama hadlin waxaan aragnaa dowlado badan oo lamid ah dowladda soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mashaakilkii khaliijka uu taagnaa waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka suudan dalka suudan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaabuu haddana ka qaatay marka dowladda soomaaliya hadday mar canada ku kacdo sacuudi taageerto ayadoo xadgudub uu jiro mar hadday ku kacdo maxay ay dowladda sacuudiga ku taageerto arrintan weriyahan arrinta weriyaha ma sheegin warqadda dowladda laguma sheegin laakiin run ahaantii waktigu waa muhiim marka mowqifka dowladda meel uu ku salaysan yahay ma naqaan marka dowladda waxa waxa waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto u sharxado waxay sameynaysa aad baad mahadsantaha hooso waxaan ku noqonayaa ambasador awliyo ambasador awliyo ma ahayd dowladda soomaaliya sida xasanna uu ka dhawaajiyey hoosow axmed xirsin uu ka dhawaajiyey ma ahayd in dowladda soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha la la-yahay lagu waayey tan iyo markii uu tegey horaantii bishan oktoobar qunsuliyadda sacuudiga ku taala turkiga ma ahayd in dowladda soomaaliya ay ka dhursugto inta markiiba aysan go-aan qaadan inkastoo sida xasan uu sheegay aysan wariyaha arrintiisa aysan soo hadal qaadin haddana xilliga ay kusoo beegantay markaad fiiriso ma ahayd inay sugto dowladda soomaaliya waxaa la rabaa laba shay baa la rabaa in laisku hol- hoosgeliyo oo aan absolutely meesha ku jirin halkan turkiga iyo walaalkay xasan wuxuu yidhi dhexdhexaad inay ka noqdaan sidii khaliijul carab ay uga noqdeen qatar iyo imaaraatiga oo kale ay kaga noqdeen halkan dagaal turki iyo sacuudi carabiyuhu ma yaalo la aan taas horta caddayno waxa kaloon meesha oolin soomaaliya ma dhihin dilkii ninkaa loo geystay waa xaq iyo waa baatil midna waxay ka hadashay wax uu qiray xasan haddana uu ka leexanayo oo uu oo ah annagu jaamacatul carab baan ku jirnaa dowladda sacuudi carabiya hadday xeerkii u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo la yacni la handado oo dowladaha neto waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan jaamacatul carab waxay leedahay dadka haddii dabadda looga soo loolaga soo duulo in lagu gurmado in loo gurmado waxa weeye waxa laga hadlayaa solidarity garab istaag wax kasta oo maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda soomaaliya nabad iyo nolol ay tiraahdo ay samayso wanaaga ayay waxay u rogayaan dhinaca kale waxa weeye qaar baan haddii wanaag wax walba la siiyo waxay kuleeyihiin masaajid hadday dhisaan maanta dowladda soomaaliya maxay kiniisadu dhisi waayeen aan usoo noqon aan kugu soo celiya in maanta laga qayb geliyo toddobiyo labaatan sano in la yidhaahdo soomaaliya qoladaa maxay u taageertay qoladaasna maxay u diirtay horta waa horumarkay waa horumarka bilowgiisii waa tahay aad baad umahadsantaa hadalka waa qaybsanaynaa waxaan siinayaa axmed maali axmed maali ma kuu muuqata adiga waxaa lagu celceliyey oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana ku jira haddana oliya uu ka dhawaajiyey in wax la yidhahda bulliyin ama handadaad lagu hayo dowladda sacuudiga ma kuu muuqdaa kaas adig inuu jiro walaalcaasho horta su-aashaada waxay intaan ka jawaabin saaxiibka walaalkay oliya waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii go-aanka dowladda soo soomaaliya ay soo saartay dhacdadan hadda laga hadlayey ee sacuudiga adduunyadu ku dhaleecaysay haddayna khusaynin maxay tahay waxay dowladda maxaa tidhaahdo ay ka hadlaysaa dowladda soomaaliya arrinta sacuudiga lagu taageerayo ama sacuudiga hadda bareesharka ku haysaa oo kale maxay tahay waa midaan muuqan marka waa in arrin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macno kale loo yeelo macno ma samaynayso waxaan usoo laabanayaa arrinta ku saabsan handadaada dalka dalka sacuudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso waxaa laga hadlayaa waxay tahay iyagaa waxay fuliyeen dowladda sacuudiga waxaa lagu eedeynayaa inkastoon caddayntii weli soo bixin haddana eeddu waxay tahay ilaa ay caddaato oo oo kala caddaato annaga eed ma saari karno laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan weliba ahayn nin xataa aada u dhaleecayn jiray dowladda iyo xukunka sacuudiga laakiin ka hadli jiray in isbedel un lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka in isbedel lagu sameeyo dalka sacuudiga in qunsuliyadii dalka sacuudiga gudihiisa lagu la-yo oo waddan kale weliba ajnabiga dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday marka sacuudiga cid handadaad ku haysa ma jirto laakiin ayagaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayaga ka fursanayna inay jawaab ka bixiso waxaan usoo laabanayaa mowqifka soomaaliya ee arrintaxasan mawxadaad waxaan usoo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dowladda soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta bariga dhexe mashaakilka ka jira awood uma lihin tabarna uma hayno annagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oon ku dhex jirno qadiyaddan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaaraynayso dalka sacuudiga soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso ma ogiya waxay sacuudiga ku taraysaana ma jirto wax ay dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto waxaan usoo laabanayaa mawqifka aadka oo macnaha u yaabka badan oo weliba lagu kala door bidayo laba wadan oon ognahay sacuudiga iyo turkiga mawqifka turkiga qof soomaaliya oo maanta jooga oo wax fahmaya oo ka qarsoon yahay meeshu u istaagay turkigu u istaagay soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jiro waxaan ka hadlayna ma ahan anaga jacayl aan turkiga u qabna lakin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka soomaaliyeed u hayo rubceed ama maxaa tidhaahdo boqol kiiba toban ka mida dalka sacuudiga ilaa hadda ma soo gudbin xarameynka meesha way noogu yaalaan dadka dhan oo muslimiinta usoo tukada kacbada arrintaasi ma ahan arrin u taala madaxda soomaaliya iyo midda sacuudiga mid u taala midna u taala maan midda u taala waxay tahay wadamada dalka masaalixda dadka soomaaliyeed ay ku xiran tahay inay si caqliyadaysan oo siyaasad ku jirto u ilaaliyaan soomaaliya waxaan ognahay maalin ka hor eh, isla isla usbuucan dhexdeeda markii ay dhacdadu dhacaysay waxay ku biirtay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay dhacdadan laga hadlaya waa dhacdo khusaysa ku xadgudub xuquuq bini aadam qof shaksi ah oo cabirayay si xora u cabiraya codkiisa ayaa waxaa lagu dilo ama lagu waayo lagu lagu la-yahay hadalkii iyo mowqifkii u taagnaa dowladda soomaaliya waxay ahayd labaa la gudbooneed inay aamusto oo aynan arrintaasi ku lug yeelan way u furneed inay ka hadasho oo sida wadamada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo xiriiradooda caalamiga ixtiraamay ay u hadleen u hadashana waa wax la yaqaano laakiin inay sacuudiga loogu yeero ra-iisul wasaarihii wadanka ayadoo weliba sacuudiga ay ka baaqsadeen dadkii ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka cararayso kamerada maxaa tiraahdo caalamka oo lagu hayo sacuudiga in loo yeero ra-iisul wasaarahan kadib nila marka wadankaaga ku laabatay go-aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan kal fadhin Waa waana tahay.
mid hore u dhacday hadda ka hor marar badan maantana dadka soomaaliyeed waxaad arki kartaa markaan u fiirsadoon akhriyey tacli- macnaha hadallada laga bixiyey een, warkii ay soo dhigtay dowladda soomaaliya page wa- pageka ay ku leedahay facebooka dadka soomaaliya aragtidoodaan akhriyey aniga markaad qiimeyso boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka soomaliya waxay ku dhaleecaynayaan mawqifka dowladda dadka dadka soomaaliya ee dowladda soomaaliya ay go-aan bayahan ay soo saar waxay leeyihiin wax u haboonays haddaysa wax ka wanaagsan samayn karin inay aamusaan waa tahay ma ahan kama soo horjeedno horumarka la sameeyey kama soo horjeedno haddaan koonfurta suudaan ciidamo u diri karno iyada naftirkeeda waxyaabaha lagu qoslay kamid tahay oo la rabo in dadka loo sheego mushkiladda meesha taalla waxay tahay dowladda soomaaliya masaalixda dadka Axmed, waan kugu soo noqon Soomaaliya arrinta ay doonaa.
ku xiran tahay ma Axmed.
ahan arrintay inta badan u jarjaarsadaan waxay u jarjaarsadaan cidda markaas kaashka dhiibaysa oo laga yaabo in masaalixda dambe ee mustaqbalka wadanka ay dhibayso marka aniga bointigeygu wuxuu yahay ama arrintaan raba inaan dadka soomaaliya la wadaago wuxuu yahay dowladda soomaaliyeed waan taageersannahay waana jecelnahay wixii horumar ay samaysa laakiin qaraarada qaar iska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lug yeelanayn in in badan laga fiirsaday u baahan tahay aad baad umadsantah axmed mar kalaan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeraatay n awli intaanan kuu soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo n hoosow hoosow maxay kula tahay maxaa ku dari lahayd Ah, run ahaantii ah, maantana sacuudi carabiya gacan waxay weydiinaysaa soomaaliya miyaynaysan miyaysan ahayn guul soomaalida usoo hoyatay miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waktigeeda ha la siiyo aad baad umadsantah awli n n n xasan hoosow casha hay casha eh, sida uu sida uu walaalkay Ole yiri wuxuu yiri eh, in maanta wax nala weydiista baa wax muhiima run ahaantii annagu weligeen falastiin kama liidan laakiin haddaad akriso dhammaan warqadihii jaamacadda weli carabiya dowladahooda qaar kamid ay soo saareen waxaa kamid ah falastiin oo sida soomaaliya oo kale u hadashay annagu falastiin kama liidano weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax banaan marka taas horta ammaan ma noqon karto mida labaad oo- ee walaalkay oliye haddii uu dowladdan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kamaba hadlayo maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya weligeed siday ahaan jirtay xasan sheekh maxamuud eh, maamulkiisa waxay isla mowqif noocaana ku taageereen dalka sweden xilli ay dhibaato noocan dhacday oo ibda- eh, waxay uga soo horjeesteen dalka sweden oo ay ku taageereen dowladda sacuudiga waxaa jirta inay sacuudiga ku amartay inay iiraan meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkii baa lagu socdaa marka muhiimaddu ma aha ma farmaajaasaas yiri ma xasan sheekh baa sidaas ahaa annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamul maamulka farmaajo in la haysto in kale hadda taas waa waxaan ku tilmaamo ma aqaan shacabka soomaaliyeed waxaa muhiim ah in ay dowladooda kula xisaabtamaan hadba tallaabada qaldan ay qaado kuna ammaanaan tallaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin haddii mabda wax walbo qaldan oo soomaaliya ka dhaca ama wax walba oo sax ah oo soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masaalix shaksiya kugu jirtaa ama yaa taageersan tahay ama yaa diidan tahay taas waa ayaan darro ee dowladda soomaaliya waa in ay fiirisaa dowladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dowladda etoobiya markaad fiiriso waxay aad u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhexeeya wadamada xoogga ku leh adduunka sida dalka maraykanka dalka K- canada yurub ee qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxaan ku wareegeysanaa waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo konton milyan ayaan hore nala siiyey soddon mar nala siiyey wax noocaas ah laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka soomaaliyeed dowladda waxaa waajib ku ah ama midaan ha ahaato ama midda soo socota ha ahaato ee maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabyin ee aan qof la la taageerin waxay mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa uu keenaya ee aan Aad waa qaabka mahadsantah.
hadda ay wax u shaqeeyaan aan laga dhigin hoosow waad mahadsantaha awli adnagoo kugu soo noqon doonaa laakiin axmed waa muddo aamusnaa axmed maxaa ku dari lahayd waad maqlaysaa hoosow iyo ambasir awli halka isla marayaan horta saaxiibkay hoose arrin aan rabay inaan saaxiibkay ninka la yidhaha awliyo aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay aadan ugu mahad celinayaa waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dawladda u gabyayaa hadday hadday moodaan waxaan ka hadlaynay inay tahay maamulka hadda jira arrintu taas ma aha mawqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd ayada naftarkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhaahdo waddan hebel ama xiriirka u daro xoogaagan yarkaata arrintan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayno anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jira midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda masaalixda dadka soomaaliyeed ee ilaalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlaynaa waa taas marka oliyo waxaan ka rajaynaya inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo iyo ra-iisul wasaare khayra ka dhana inaynan ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda wadanka soomaaliya iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlaynaa annaga aan taage aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shaksiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro si kooban arrinta arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga africay ku taallaa bariga dhexe kuma taalo bariga africay ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga africa soomaaliya gudaheeda ayadaa u baahan in dib loo heshiisiiyo ayadaa u baahan maamuladeedii iyo qabaa'ilkeedii iyo gobolladeedii in dib la iskugu soo celiyo ma fahmin sababta keensanaysa siyaasado naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo laga fiirsanay ay dhibaato lugaha noo geliso maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya oo inta badan sal iyo iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed kulug lahaanshaha dhibaatadii khaliifka dhexdhexaadnimada ceeb ma ahayn laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan aada moodo inuu asagu khaliijka ka tirsan yahay oo lixda waddanoo khaliij ku ya ku yaallo uu toddoba ku yaallo dhibaatadii qaybta yahay marka ani waxaan dadka soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibka hoos u sheegay xamaasad oo oo macnaha ku taag shaksiyaad lagu taageeraya uma baahna waxay u baahan tahay maslaxaddu maxay noogu jirtaa sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano inaan xiriirkan wanaagsanaa waa wax maslaxadda noogu jirto laakiin mushkiladdu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudiga oo waddan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixin karin lugaha loo geliso wadamada dariska tusaale noogu filan kenya safaaraday kuleeyihiin wadamada is haystaa sacuudiga meesha la yidhaahdo etoobiya way kuleeyihiin waddan ku lug yeeshay sidaan ugu lagu yeelana ma jirto taasina waxay daliil cad u tahay siyaasaddeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbar dhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso waa tahay awliyan maamul goboleedadii shalay etoobiya aadi jiray iyo kuwii eliteria aadi jiray iyo kuwii united imaarad carab aadi jiray kuwii sacuudi carabiya aadi jiray haddii maantay tahay waxa weeye dawladdu intay hantisay waa qaraabaynaa sheekadeedii lasoo afjaray dawladdu ay siyaasadii wasaaradda arrimaha dibadda waxaa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasadii lasoo afjaray maantayta waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay ombood weeye dawladday bay waxa weeye ay taageersan yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qatar baa u janjeertiin iyo imaaraati baa u janjeertiin iyo sacuudi baad u janjeertiin waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inaga cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay ay ay ay ay ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo soomaaliya soo martay ee ay berbere iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii koob iyo toban labadii kun iyo koob iyo tobankii ordogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono aad baad umahadsantaha awliya gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda soomaaliya ay ka hadashay inkastoo mar kalean ku celinaya dowladda soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa waryahan lala-yahay ee dalka sacuudiga u dhashay haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda sacuudiga muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga ku hore hoosow sida kooban maya xiriirka soomaaliya iyo turkiga wax dhibaataha arrintan kuma keeni doonto keliya turki arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga wadankeeda wadamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in wadankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan waxaan umalaynayaa midaan wax dhibaataa ma keeni wax dhibaato oo culus ma keeni doonto laakiin midaan rabo inaan ka hadla waxay tahay tallaabadan hadda la sameeyey tallaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin dowladda soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xalo u keento waa tahay isla su-aashaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa axmed hase ahaatee awliya ka hormar maya xaasha lilaahi xiriirka soomaaliya iyo turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaa- uu dhaawac soo gaarsiin karo sacuudiga iyo turkigu isma hayaan waad mahadsantaha awliya sidaad usoo bandhigtay aragtidaada ugu dambayntii waxaan siinayaa axmed maalin xirsi axmed waxay u dhimi karto xiriirka soomaaliya iyo turkiga een, tallaabadan dowladda soomaaliya ay qaado dhowaan dalka turkiga waa dal siyaasad fog soomaaliya kale dhaqaalo badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu inuu dalka soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho marka uma malaynayo warqad yaroo lasoo saaray inay xiriirka turkiga wax u dhimi karto taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda turkiga oona aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale waa tahay dhammaantiin aad baad mahadsan tihiin waanan idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan ee aad uga qayb gasheen barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee v o da waa mahadsantahay xaasha wey thank you waa mahadsantahay xaasha
intaas ayaana dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda ashar ee dalka masar ambasador maxamed xuseen owliya oo horey safiir uga soo noqday dhowr dal oo afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka albeerta ee dalka kanada intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ba u mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiineysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariya oo inala socodsiinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka guud ahaan dunida waxaa jira walaac laga qabo dhallinyarada la marin habaabiyo ee xagjirka laga dhigo waxaa haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan aanu ku eegaynaa sababaha keena in dhallinyaradu qaataan fikirka xagjirka ah iyo sida wax looga qaban karo khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan sheekh horseed nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan waa su-aal runtii waktigeeda taagan da-yartayna meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aada u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad isku dhaqan isku diin ahayn dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xagjirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka o dhan dee global phenomenon ah marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male n marka taas waxay noqotay in ay la jaan qaadaan xilligan hadda lagu jiro ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo marka ilmihii wuxuu u ban yaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto marka waxaanu ku noolnahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa jiifka joogoo hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo waana runtii daraasaduhusi ay tilmaamayaan in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ay ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada sida uu iftiiminayo sheekh cabdirasaaq sugulle oo ka mid ah culamaa udiinka dalka finland dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabcan waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto sababto ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladaha si u duwan yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu dago waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo kadibna clibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin miisaanna wax saari karin marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba kiiradu la boodo laakiin in badan way ka soo noqdaan runtii hadda intaanan waraysiga bilaabin ka hor baan akrinayay war aan maanta meelaha ku arkay oo aan nin dhalinyaro ah ool maraykan kasoo tegoo hadda kasoo goostay waana waxyaabaha la sugayo insha allah marka dhalinyaradana waxaan leenahay inaan arrimaha noocaas oo kale a lagu darmin khatarta ka iman karta walaalo waad garanaysaa waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummadii dhabar jabisay hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq nimanka daacishna inta la ogyahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan walow aan aysan jirinba aan oran karaa inaanay dadka muslimiintaan ahayn wax dhiba u geystaan ee dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaataynaya marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran inta badan dhallinyarada qaadata fikirka xagjirka ah ayaa waxaa laga dareemaa astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo axmed xanafi oo wax ka qora arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka masar astaamaha ugu fara badan horta lagu garto waxaa kamid ah qofkii dhallinyarada ahaa ee guriga ku noolaa isagoo is ururinanaya isagoo aada u xirxiran isagoo dareemaya mara qaybtood inuu xaafada hadalka kusoo celiyo waalidkii oo kale ka dhigo sidaan diinta ku ficnayn ama uu ku dhaga hadlo mararka qaybtood inuu saa ku jirtaan si saxa maaha inuu mararka qaybtood isku dayo inuu xaafadda reerkaba waaniyo oo yidhaahdo waxaan wadinka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qolal gaara mararka qaybtood galo waxyaalahaas waxay kamid yihiin waxyaalaha muuqaalada lagu fahmi karo qofka inay marka wax iska bedeleen ama wax kusoo kordheen ama wax kusoo siyaadeen
intaasina dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo amuuraha islaamka inala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay intaynan dhinaca heesaha jaleecin nuur xasan nuur aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa mahadsanid zahra booliska turkiga ayaa maanta ka bilaabay kaymo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada istanbul howlgal ay ku baadagoobayaan meydka saxafiga u dhashay sacuudiga jamaal kashegji kaas oo la rumaysan yahay in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay istanbul saraakiil ka tirsan ciidamada booliska istanbul ayaa sheegay in baaritaano ay ka wadaan kaynta belgrad iyo qaybo ka mid ah magaalada yalova oo shan iyo sagaashan kilomitir u jirta magaalada istanbul dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawus olu ayaa beeniyey in maraykanka ay la wadaageen cajalad maqal ah oo muujinaysa sida uu u dhacay dilka la tuhunsan yahay in saxafiga loogu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul qaar ka mid ah qalabka warbaahinta ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo la dhageysiiyey cajalada maqalka ah ee laga hayo kiiska wariyaha inta lagu guda jiray booqashadii uu toddobaadkan ku tegay dalka turkiga guddiga doorashada afghanistan ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka kandahar kadib markii la dilay laba ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa ka mid ah taliyihii booliska gobolka kandahar jenaraal cabdurasiq waxaana khamiistii lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqashada jenaraalka ugu sarreeya ciidamada mareykanka ee afghanistan iimeelo dhowaan ay dowladda sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne donald trump uu si toos ah u farageliyey qorshaha f b i da ay ku dooneysay in ay yahay xarunteeda ay uga rarto magaaladan washington oo ay geyso duleedka magaalada taas oo ahayd qorshe soo socday muddo dheer guddiga dimuqraadiga ugu qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimeeladaasi khamiistii waxay ku tilmaameen ficilada trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iidaysiga danaha iskhilaafsan sababtoo ah hoteelka trump uu leeyahay ayaa ku yaala kasoo horjeedka xarunta f b i da ee wadada pennsylvania avenue ee magaaladan washington sharci dejiyayaasha ayaa sheegay in trump uu had iyo jaaraale isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha f b i da maadaama hadda isaga oo madaxweyne ah uusan sidaasi samayn karin waxuu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka ay f b i da ka guureyso ee magaaladan washington d c
mahadsanid nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey amabayna xasuusinayey qodobadii wararkayaga maanta ugu doorka roonaa jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay iyo galab wanaagsan halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington haatana heesta luula iyo codka cabdiqaadir jubba
heesta luula iyo codka cabdulqaadir juba dhegaystayaal waxay gebgabo u ahayd baahinteennii galabnimo tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA.